galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa bisha jannaayana waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan doktor saacad cali shire oo ka hadlay wadahadal isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawaad dhex maray waxaan ka wada hadalnay laba qodobbaa runtii ugu muhiimsanay mid waxa weeye sidii wadahadalladii hakadku ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah bidniha kariib midna waxa weeye sidii shaqaaqadda nimka ka taagan halkan takaraq maxaa idhahdee loo dhammayn lahaa dadka reer somalilan iyo dowladda somalilan midna dooni maayaan dhibaato
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelannay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalulshe
dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sababeysaa xil waajib gudashan la'aan waxaan rajaynaa sideedda february madaxweynuhu markuu sanad guuradiisii xilligii la doorta u dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay ka mid tahay ammaanka haddii si loogu faano ani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faani doono madaxweynaha wasaare u sheegi doonaanna ma garan doono
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee dalka kenya koox goonigoosatada reer koonfureedka yeman oo hareereeyey xarunta madaxtooyada ku meelgaarka ah ee yeman oo magaalada cadan ku taalla ayaannu idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
golaha odayaasha dalka poland ayaa ansixiyey xeer ciqaaba iyo soo jeedinta la xidhiirta eedeymaha poland lagu eedeeyo ee ku aadan gaboodfalladii naasiga ee ka dhacay gudaha dalkaasi xilligii holikostiga sharci dejiyayaasha ayaa khamiistan maanta ah cod gaaraya toddoba iyo konton ku meelmariyey iyadoo baarlamankuna uu toddobaadkii hore ogolaaday xeerkan si qaanuunkani uu meelmar u noqdo waxa uu u baahan yahay oo keliya saxiixa madaxweynaha dalkaasi anjes duba xeerkani waxa uu dembi ka dhigayaa in xasuuqii yuhuudda loo geystay laga dhigo dhagar ay boolishku faleen amaba xeryaha geerida ee naasiga lagu magacaabo xeryaha geerida ah ee poland waxaa xusid mudan in gaboodfalladii ugu foosha xumaa ay dalkaasi ka dhaceen tallaabadan ayaa loo arkaa in xukuumadda poland ay ku doonayso in ay isaga nadiifiso waxyaabihii amaba ay ku lug lahayd iyadoo markaasi garab siinaysay naasiyiintii dalkaasi
calanka kuuriyada waqooyi ayaa la dul suray xarumaha ciyaartooyda orodada ee ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee ka dhici doona kuuriyada koonfureed calanka ayaa bilaabay inuu ka dullusho xaafadaha ay ka dhacayaan ciyaarahaasi olombikada khamiistan maanta ah ee magaalooyinkaasi kuwaas oo qiyaastii saddex iyo labaatan kilomitir u jira caasimada sool maalin kadib markii xaafadahaasi lagu qabtay xafladda furitaanka rasmiga ah calanka kuuriyada waqooyi ayaa sare loo qaaday si loogu soo dhoweeyo toban xubnood oo ka mid a ciyaartooyda ciyaaraha olombikada ee ka socda kuuriyada waqooyi oo loo qorsheeyey in ay tagaan kuuriyada koonfureed khamiista dambe
laba wariye oo u shaqaynayay wakaaladda wararka royters oo dalka mayanmar loogu xiray dembi la xidhiira in ay ku xadgudbeen xeerka sirta qaranka ayaa kafaalad lagu sii daayey kadib markii maanta ay maxkamad ka soo hormuuqdeen wa lon iyo weliba kayaw so o ayaa xabsiga loo taxaabay laba iyo tobankii diseembar ee sannadkii lasoo dhaafay kadib markii laba sarkaal oo boolis ah ay wariyayaasha ku wareejiyeen qoraallo qarsoodi ah iyagoo wada fadhiyey markaasi maqaayad ku taalla yanguun dokumentiga ayaa la xidhiiray ololaha milatari ee bahalnimada ah ee qiyaastii toddoba boqol oo kun oo rohinga ah ku kalifay in iyagoo naftooda la baxsanaya xuduudda uu dalkoodu bangaladesh la wadaago gooshaan waa loon iyo kayawso ayaa wajahaya xabsi afar iyo toban sano ah haddii lagu qaado xeerka uu sanadkiisu yahay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii xilligaasoo mayanmar loo yaqiinay bourma waxaana maamulayay britain
aan ku horeyna wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shiraah ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ay ku kulmeen magaalada adis ababa islamarkaana ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii hakadka galay ee labada dhinac iyo xiisada ka taagan tukaraq dor saacad cali shire oo maanta kula hadlay warbaahinta xafiiskiisa magaalada hargeysa ayay wariyaheenna sagal mustafe xasan ay la hadashay waxaanay ugu horreyntii weydiisay safar uu london ku tegay oo uu ka soo laabtay waxaan ka soo noqday dhowaan socdaal aan kusoo maray waddanka ingiriiska iyo waddanka etoobiya intii aan joogay waddanka ingiriiska waxaa ii suurto gashay inaan arko xubnaha baarlamaanka labada gooleba ee saaxiibada somalilanna iyo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadda iyo aqoon-yahano iyo saxaafadda intaba intii aan joogay wadankan etoobiya waxaa ku beegnaa joogitaankaygu xilligii shirka auda ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka iyadoo laftigeeda waxay suurtagalay inaanu la kulmo wasiiro fara badan oo kasoo qeyb galay shirka iyo safaarado iyo khubaro iyo saxaafada intaba
waxaad kulanteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya maxaad ka wada hadasheen
waxaan ka wada hadalnay laba qodob baa runtii ugu muhiimsanay mid waxa weeye sidii maxaan idhahdaa wadahadaladii maxaan idhahdaa imika hakadku uu ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah bidnahi alkariim midna waxa weeye sidii shaqaaqada imika ka taagan halkan tukaraq maxaan idhahda loo dhammayn lahaa dadka reer somaliland iyo dowladda somaliland midna dooni maayaan dhibaata iyo dagaal iyo iska horimaada iyo colaadii midna dooni maayaan runtii laakiin xaqiiqdana waxa weeye ciidankeenu muu dhaafin maxaan idhahdaa dee xuduudiisa mana dhaafayo madaxweynuhu saas buu yidhi oo iyadna cid ku duulo jaarkeena diyaarmanin wagaag arrimaha wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ad isla soo qaadeen wasiirka dhigaaga ah xili muu bilaabmayaa wakti cayiman oo aada qabsateen ma jirtaa wakti cayiman maanaan qabsanin laakiin runtii waxaan isla garanay ahmiyadda ay leedahay in dib loo bilaabo arinta tukaraq maxaad kusoo gebagabayseen in dee si mataqaanaa nabada lagu dhameeyo oo layska ilaaliyo waxla wixii keenaya isku dhac ayaan isla garan sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe ayaa waraysi dheer oo uu siiyey idaacadda v o a kaga hadlay arrimo badan oo xaaladda siyaasadda iyo amniga waddanka ah oo ay ka mid yihiin shaqada hay-adda niisa iyo weliba ka hortagga qaraxyada al-shabaab xiisaddii ka dhalatay dhiibistii sarkaalkii o n l f iyo weliba arrimo kale oo siyaasadeed qaybtii hore ee waraysigan waxaad ku dhegaysateen idaacaddeenii subaxnimo qaybta labaad ayaannu idiinku soo gudbinay waxaana uu waraysigani u dhacay sida tan
waaye aan marka u gudbo ka tegitaankaagii ama xilka qaadistaadii taliyaha nabad sugidda see u dhacday bal arrintaasi wax yar faahfaahay walaa de ma garan karo aniga dee markii hadda xilku dhicisu ay ugu dhacaysay mayd ayaan aasahay waa la socotaa habeenkii sideed labaatan octoobar waa tii weerar naasaha lootuu lagu qaaday oo anagii ku howlanaynay markii weerarkii afjarna hadii dadkii dhaawacay iyo geerashada geerida kasoo gaartay si aan isbitaallo geyn moogi intay dhimateen markaas aasaan ku jirnay maleeshiya golaha wasiirada inay fadhiyaan xilka qaadistana waa la sheegay dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sababisa xil waa jirgudashan la-aan waxaan rajeynaa sideed february madaxweynuhu markuu sanad guuradiisii xilligii la doortay u dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay kamid tahay ammaanka hadii si loogu faanaani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faani doono madaxweyne wasaare u sheegi doonaana ma garan doono marka dabcan waxaan iska aaminsanahay inay kiis oo la xiriiro ay tahay bacdana fourteen october ay ka horreysay kana uu dhacay inay xiliyadaasna jawiga siyaasadeed oo iska qasnaa ala hadda xukuumaddu waxay istiri ama ra-iisul wasaaraha iyo waxaas laga dhaadhiciyay haddii aadan tallaab qaadan oon aadan scapegoat samaysan ama qof aad ku kaarta baxda dad aad ku kaarta baxda aada helin baarlamaanka ayaa culays iyo buuqaaga imaan doona marka kaarta bax way noqon kartaa waxaa kaloo dhici kara inuu jiray yaa markaas soo jiitamaayo oo dee kala aragti duwanaasho siyaasadeed iyo waxuna inay jireen waa iska suurtagal inay inay taas leesahay waa garta dadkan bannaanka ka jooga siyaasadda soomaaliya aad bay u dhaliilayeen hay-adaha amniga iyo waxqabadkooda oo ay ku tilmaamayeen inay fadhiid yihiin oo aysan ka hortegin qaraxyada al-shabaab sidaan la soconnana inta qarax ee ka dhacday magaalada labada kun iyo toddobiyo tobankii ku jirto muddadii aad xilka taliyaha nabad sugid ahayd aad bay u badnaayeen weerarkii ugu xumaabaa ku jiray ee abid ka dhaca keliya ma aha soomaaliya africa oo dhan dadka ugu badan ay ku dhinteen marka miyaan la dhihi karin arrintaasi guuldaray ahayd guuldarro marna ma ahan for aniga intaan ogahay markii aan taliyaha nabad sugidda aan noqday mashruuc la dhihi jiray oo haddaba la yidhahdo xasilintaa la sameeyey waa intaan ogahay waxaan fashilinay in badan oo aan qabanay dadkii waday in ka badan toban qarax oo weliba weligeed aysan dhicin dadkii qaraxaas waday ama disaangareynayo oo nolosha lagu qabto iyo gawaarida intaysa qarxina laga hortago waxaa kamid a gaariga tiyaatarka kiisa lagu qaban jiray xilligii shan iyo tobankii may waxaa kamid a gaari kale oo wada jir ah oo ayagoo raba in magaalada lasoo geliyo ii sheegeen qaraxiisa la joojiyo oo haddana saraakiil oo dadka qaraxa ka hortaga nooga dhinteen waxaa kamid a magaalada markii aniga xilka lai dhibaayay si joogta ah hoobiyaal airboortka iyo madaxtooyada lagu garaacayay waa la joojiyey ilaa hadda suurtagal maa hoobiya inuu meeshaan kasoo dhaco waxaa ka mid a gaari inta soo gudbay siinka dheer lagu qabtay ex control la celiyo siinka dheer ku qarxay weligeed ma dhicin waa la socotaa gaariga kaleeto ceelasha biyaha lagu qaba jiray oo qaraxyadii faraha badan rajir kan hadda ku qarxay fourteen october waa la socotaa midaa mataan ahay midkii weli noloshaa lagu qabtay gaarigiina noloshaa lagu qabtay kii kaloo qarxi lahayd waa la qabtay kan naftiisa qarxaaya inta laga shakiye oo la qabtay ayuu si xoog badan kusoo dhaafay meesha sinlarla caarinimada meesha aan u qarxay meesha hadda uu ku qarxayo ila maahan inuu taargetkiisa yahay waa laga hortegay meel kastu ku qarxan oo dhibaatada uu ku geysan lahaa waa la socotaa sideed labaatankii octoobar naaso hadlood dadkii soo weeraray shabaabkii ebidkeed shabaab hotel soo weeraroo la qabtay mid hal kamid ah ku dhintay saddexdii kale nolosha lagu qabtay taasna hadda xilliga hadda la taagayan waxaan qabaa xilligii ammaanka magaalada caasimada uu aada ugu fiican yahay dadka marka kasoo shaqeeyey ama disaangareeyey oo qorsheeyey haddana gacanta ku haya dadkaas in la abaalmariyo oo la dhiirigeliyo ayaa muhiima iyadoo weliba duruufaha ay ku shaqaynayaan iyo tabarta ay leeyihiin oo dhaqaale oo farsamo oo xirfad oo xoolo oo xitaa siyaasadeed la ogyahay marka waa in aniga ilaa hadda ilaa octoobar labaatan iyo sideedeed ilaa hadda qarax kama dhicin magaalada marka inay wax ka dhici inay wax ka dhici waayaan ma hawl ay hay-adaha amnigu qabteen baa mise waxa weeyaan al-shabaab baa maxaan ku idhahdaa qorsho kale ku jira ama wax kala maleegaya ama doortay inaysan weerar qaadin shabaab hadde mayaga xabad ku dhawaaqay shabaab mayaga nabad ku dhawaaq ma shabaab heshiis miyaa lala galay shabaab waa dircol naga dhexeeya waxa keliyaoo naga dhexeeya waa dagaal waa keliyaoo naga dhexeeya waa inaan ka hor istaagnaa inaysan marnaba u suurtagelin siday rabaan iyo meeshay rabaan inaysan ka howlgelin shaqo ciidamada iyo hay- hay-adaha ammaanku ay qabteen waaye qaraxyadii kasakow indiyaadkii a magaaladan laga sifeeyey hadda xilli sifeyna lagu jiraa keliya waxay dhibidhaca keenaayo oo crisis keenaayo oo dhibaatooyin keenaayo isqabqabsigan iyo jaxwareerkan siyaasadeed oo oo jira mooyaane haddii afbarbaadhe ama qof walba oo awoodda saaray ammaankan wax ka qabto cadowgaana waa laga saqalansi karaa runtii waana la improve garayn karaa waxbaa laga bedeli karaa waaya maxaan ku dhaha xaalada ammaanka oo oo ay hadda siday tahay waa garta hay-adda nabad sugidda maxaa loogu magacaabi laayahay taliya hade waxay la tahay kow waxaas da-aashaas in madaxda qaranka la weydiiyo waa muhiim laakiin saddex arrimood mid madaha dee qorshe xumo weeya markii hore dee taliyayaasha laga qaadayo waxay aheeday haddii taliyayaashii meesha joogay la saluugay ama la dhaliilsanaa in la diyaariyo dadkii xilkaas kala wareegi lahaa taas ma dhicin waa qorshe xumo tan kale madaha in la aaminaa lalayahay iyo oo shaqadaas qabata ama ma garan karo dee in soomaalida ammaan ka baxday ama capacitigii dadkii mas-uuliyaddan qaadi kara laga waayo ta kalena madaha waxaa dhici karta in dee madaxweynaha ra-isul wasaaruhu ay ay og yihiin oo dee taliyayaal annagoo aan moognahay magacaabihiin oo suurtagal waa garta yaad ku talin lahayd in la magacaabo hadda meesha waxaa sii haya ku-xigeenkaagii ood adigu maaragtay aad aad keentay hay-adda ma kula tahay inuu inuu sii wadi karo hay-adda hadda waa wadaade intuu hadda joogayba dee wax dhacay oo dhibaataa ma jirin dee ammaanku hagaagsanaa waa nin dhalinyaro ah in fursad la siiyo waa waa mudan yahay why not dad fara badan oo kale soomaalida badan waa jira laakiin anigu haddee dacwadaha meesha aan ka tegay ma jecli inaan hadda aan faragasto hebel ha loo magacaabay iyo hebel ha laga daayo iyo waxaas aan dhaho haddii aad madaxweyne madaxweynaha rajaalaha iyo private advice weydiinaan oo wax kale laakiin hadda publicly hebel ha loo dhiibay iyo hebel ha laga qaado taladayda maaha waxaba dhici karta kii ha loo dhiiba aan dhaho markaas fursad u lahaa inuu ka baabacdo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed cali sambalolshe agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxa uu khadka telefoonka isagoo magaalada muqdisho ku sugan ugu warramayey wariyahayaga haaruun macruuf dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in aad ku dhegaysan doontaan qaybta ugu dambaysa ee waraysigan idaacadda fiidnimo ee caawa
maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa soo saartay go-aan ay ku joojinayso xayiraad ay dowladda ku soo rogtay saddexda telefishan ee ugu ballaaran warbaahinta gaarka loo leeyahay ee dalka kenya hadalkan maxkamadda ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta kenya ay sheegeen in xarumahaasi warbaahinta ee la xiray talaadadii si looga hor istaago baahinta munaasabadii raila in ay sii xirnaan doonaan ilaa laga soo dhammaystirayo baaris ku socota wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa digniin ku bixiyey in xukuumadda kenya ay dad u soo xiri doonto dhaarintii talaadadii loo dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka raila odinga inuu yahay madaxweynaha dalka kenya nuur xasan nuur bukhaari ayaa arrintani ka waraystay waryaheena nairobi maryan maxamuud barre
kadib markii dowladda kenya ay hawada ka saartay saddex t v oo dalkan laga leeyahay laba maalin muddo laga joogo kodiyo soddonkii bishii dhamaatay ayna shalay sheegtay si gaara wasiirka arrimaha gudaha saxaafadda u sheegay in telefishinadaasi ay sii xirnaan doonaan inta baaritaano uu sheegay ay kasoo gabagabeynayaan ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay maantay uxirin ka hor go-aan kasoo saartay lagu hor istaagayo hadalka dowladda oo markaasi lagu hakinayo oo muddo afar iyo toban maalina oo tiiviyada maaragtay inay hawada kasii maqnaadaan ay dowladda sidaas go-aanka ay ku gaartay ee maxkamadda hakisay muddo afar iyo toban maalina oo kiiska ku saabsan tiiviyadaasi ee maxkamadda horyaalla inta laga dhageysanayo waa gartay marka tallaabadan maxay u arkaan dadka kenya maadaama la sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo ay dadka kenyaanka arkayaan dowladda oo soo faragelinaysa ama xiraysa warbaahinta kenyana xorriyatul qoolkeeda bal noo sharax run ahaantii dadka kenyaanka oo maxaa la yidhaahdaa tiiviyadan tiiviye aada u afdheer bay ahaayeen waxay aada u barteen in xoriyatul qowlka maaragtay si gaara warbaahinta kenya markaad eegto dalalka ku xeeran ee geeska africa ay aada uga horeyso tan kalena dastuurka kenyana uu aada u damaanad qaadayo xoriyatul qowlka hadday warbaahin ahaan lahayd hadday muwaadin kale ahaan lahayd wadan aada uga horumarsan marka waa markii ugu horeysay tilaabo noocan oo hal mar tiiviye lagu damiyey intan oo maalin ay hawada ka maqan yihiin maaragtay shacabka waa garan kartaa dareenkooda oo maaragtay tiiviyadan waxay ku shaqeeyaan beejadkooda ay ku leeyihiin ama bogoga ay ku leeyihiin social mediaha warbaahinta ee bulshada ayay ku shaqeeyaan iyo youtube-ka meelahaas ayay ku shaqeyan dad kala socdaa lakin dadku aada ay uga munaaqashanayn uga wada hadlayin maaragtay tilaabadan dowladda ay qaaday marka warbaahinta waxay isku dayeen inay ilaa iska tubiyaan oo meesha qalabkoodii iyo waxyaabahaas ay geystaan marka aroortii ayaaba hawada laga saaray marka waxay diidayeen dowladdii in maaragtay aada loo buunbuuniyo dhacdada ayada ahayd ee raila uu isku dhaariyey salaasidaan soo dhaafay waa garta marka dhaarintaas aad sheegtay in raila uu isdhaariyey talaadadii aanu kasoo gudubnay ilaa iyo hadda maxay dowladda uga fal celisay
run ahaantii tan iyo maalintaas wixii ka dambeeyay dowladda dhowr tallaabo ama hadalo ayaa kasoo baxay waa tii maalintii shalay halkan aan kusii daynay oo dhaqdhaqaaq qaran oo maaragtay ay horay ugu dhawaaqeen bishii labiyo tobanaad ee sanadkii tida ay ku dhawaaqeen mucaaradka oy doonayeen siday sheegeen in isbedel dalkan waxyaabo badan isbedel looga sameynayo ugu halgamayaan waa si wadanka laga laga xaaraantinimeyo amar looga xaaraantiniyey shalay kasoo baxay wasaaradda amniga haddana isla wasiirka arrimaha gudaha fareed matian waxa uu maanta sheegay in cid kasta oo dhaqdhaqaaqaasi ka tirsan haddii aanay sida ugu dhaqsaa badan oga bixin muddo maaragtay aynu isku soo diiwaangelina ka baxeen in dhammaantood la baacsanayo xubin kasta ka tirsan maaragta markaasi la xirayo waxaa la xiray maalintii shalay shildhibaan ka tirsan baarlamaanka garabka mucaaradka ayaa la xiray oo maaragtay isagoo kiisa arrimaha baarlamaanka iyo mushaaraadkooda waxyaabahaas la xiriira oo maxkamad hor yaallay iyo kuwa u joogay maxkamad ku taal magaalada nairobi lagu xiray halkaa lagu qabtay markaasi wuxuu ahaa xildhibaan siyaasiyiin kamid ahaa kuwii tegay maalintii dhaarinta la socday raila marka waa la faray maxkamadaa maanta lasoo saaray marka isagoo saxaafadda la hadlaayana waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in dawladdu ay firto iyaka iyo taageerayaashii sida uu sheegay saddexda milyan ka badnaa maalintii dhaweyda talaadada ahaa tegay uhuru baad marka waxau yidhi haddii ay noo hayaan jaal dawladda nagu hayso diyaar baa u nahay waay ugu dambeyntii maryan raila maadaama uu isdhaariyey xaguu wax ka bilaabi doonaa isna war ma soo saaray walaahi raila horta madaxweynaha dalka iskumuu dhaarin wuxuu isku dhaariyey madaxweynaha dad ayaana habu yiri maalintii la dhaariyey ilaa haddana wax war ah oo maaragtay kasoo baxay lama hayo de waa kii ay ka maqnaayeen ragga ugu sarsareeya xisbiguu hogaamiyo marka ilaa hadda raila hadal lagama hayo waxa kaloo saxaafaddu maaragtay aada uga faalloonaysaa maaragtay inuu khilaafaadna ay ka dhex jiraan mucaaradka
waryaha v o a ee magaalada nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayay ahayd oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramaysay nuur xasan nuur bukhaari
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna yemen kooxda gooni u goosodoonka ah ee koonfurta yemen ayaa hadda gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah caasimadda kumeelgaarka ah ee yemen ee cadan waxayna sii wadaan inay isku gadaamaan xarunta madaxtooyada wariyaha v o eda edward yeranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac muuqaalaan si xirfadaysan loo duubin oo laga sii daayiyey muuqbaahiyeyaasha ama telefishinada carabta ayaa muujinaya xogaga daacadda oo ah cabdirabbi mansuur haadi oo ah madaxweynaha uu caalamku aqoonsan yahay oo ka soo ruqaansaday magaalo xeebeedka mukha islamarkaana u socda caasimadda koonfurta ee magaalada cadan si ay u xoojiyaan ciidamada ku sii harsan ee daacadda oo ah dowladda kooxaha goonigoosadka ah ee koonfurta ayaa gacanta ku dhigay qaybo badan oo ka mid ah magaalada cadan labiyo toddobaatankii saacadood ee u xilli uu dagaalka sii fidaya ay ku dhinteen dad badan islamarkaana ay ku dhaawacmeen kuwa kale axmed saalax oo falanqeeya arrimaha yemen islamarkaana madax ka ah xarunta xidhiidhka caalamiga ah ee cadan ayaa telefishinka alxuraa u sheegay in xoogaga daacadda waa haadi ay tamar u waayeen kooxdan goonigoosadka islamarkaana dad badan oo reer koonfur ah ay ka cadhaysan yihiin in kooxda haadi ay hubka altareriga ku dileen dad rayida isagoo intaasi sii raaciya in khasaare ay gaadhsiiyeen adeega biyaha ee magaalada telefishinka sacuudiga laga leeyahay alcarabiya ayaa wariyey in xoogaga daacadda u ahaa cabdirabbi mansuur haadi ay gacanta ku dhigeen xarunta saldhigga afraad ee militariga ee magaalada cadan taasi oo dhowaantan uun gacantooda gashay kooxda goonigoosadka warbaahinta kale carabta ayaa warinaya in ra-iisul wasaaraha dowladda haadi lagu waardiyeynayo xarunta madaxtooyada ee masheekh inkasta oo telefishinka carabiya uu sheegaya in isaga iyo gulihiisa wasiiraduba ay howlahooga wataan falanqeeyayaasha carabta ayaa sheegaya in isutagga imaaraadka carabta oo ka mid ah isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo oo militari xoogan ku leh gudaha iyo daafaha magaalada cadan uu taageero kooxda goonigoosadka ee koonfurta kuwaas oo horkacaya caydaruus al zubaydi zubaydi ayaa warfidyeenada carabta u sheegay in dadka koonfurta yemen degan aanay la dhacsanayn dowladda ra-iisul wasaare axmed bini dager islamarkaana ay rabaan in la bedelo waxa uu sheegay in ay xun tahay xaaladda nololeed ee koonfurta yemen waxqabadka dowlad hooseeyo aawadeed isagoo intaasi sii raaciyay in uu weydiistay madaxweyne haadi in ra-iisul wasaare daagir iyo golihiisa wasiirada la bedelo islamarkaana la keeno wasiirro cusub iyo dad xirfadlayaal ah subaydi ayaa sheegay inuu aqbali doono wadaxaajood oo ku qotomo dalabyada kooxdiisa uu la yeesho madaxweyne haadi iyo xoogaga kale ee siyaasadda dalka yemen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada britain boris johnson ayaa la sheegay inuu soo jeediyey in goonigoosadka koonfurta boqolkiiba konton laga siiyo dowlad wadaaga oo ay ku jiraan waqooyiguna magaalada cadana ayaa xarun u ah isticmaarkii britishka ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii brofeser khataar abudiyaab oo ah brofeser wax ka dhiga jaamacadda baariis ee culumta siyaasadda ayaa v o a u sheegay in sacuudiga iyo imaaraadku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta cadan arrintuna aanay saldhigi doonin wakhtiga soo socda waxau farta ku fiiqay inay jiraan xubno sacuudiya islamarkaana dilaaliina oo wareejinaya fikir sheegaya dowladda yeman oo koonfurta joogta iyo mid kale oo joogta waqooyiga taasi oo hoos tagta maamulka madaxweyne haadi waxaa kaloo uu sheegay in sacuudigu aanu rabin in yeman ay hore u socoto sababtoo ah dagaalka ka socda waqooyiga ee uu kula jiro xuutiyiinta ay iiraan badi taarto oo ay suurtagal tahay in loo raadiyo xal fudud khilaafkaasi abudiyaab ayaa waxa uu ka digay xalka noocan ah ee la xidhiidha dowlad wadaag ah oo albaabada u furi doonta khilaafyo kale oo huursan oo la xidhiidha gobollo kale oo dalka ah dalka jaarkala ah yeman ee cumaan iyo weliba sida oo kale imaaraadka oo isagu taageera goonigosadka koonfurta ayaa la sheegayaa inay ku hirdamayaan dana dhaqaale oo kala duwan oo koonfurta ah warbixintaasi waxaa qaahire nooga soo diray wariyaha v o eda edward yeranian waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac haatana dhinacii heesaha aanu aadno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa binti cumar gacal iyo heestii haddaan nin dambaba u baroorto
kale galab wanaagsan dhegaystayaal haddaannu u gudubno qaybihii dambe ee idaacaddayada galabnimo qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaanan u gudagelin aannu mar kale dib idiin maqashiinno qodobadii warka ugu waaweynaa
laba ka tirsan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee hormuud ayaa ku dhintay laba kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax haleelay gaari ay saaraayeen oo ka yimid degmada afgooye kuna sii jeeday magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda hormuud ayaa v o eda u xaqiijiyey in shaqaalaha oo ka yimid howlo shaqo uu qaraxaasi oo ahaa mid miino oo wadada lagu aasay uu ku qabsaday gaarigii ay saaraayeen degaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degaanka la yidhaahda weydow dadka degaanka qaar ayaa u sheegay v o a in daqiiqado ka hor qaraxaasi ay halkaasi mareen gaadiid ay wateen ciidamada militariga soomaaliya ma jiro faahfaahin intaasi ka badan hase ahaatee dhowr jeer ayay qaraxiyo ka dhaceen wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye golaha odayaasha boolan ayaa ansixiyey xeer ciqaabaya soo jeedinta la xidhiidha eedeymaha boolan lagu eedeeyo ee ku aadan gaboodfalladii naasiga ee ka dhacay gudaha dalkaasi xilligii holikostiga sharci dejiyayaasha ayaa khamiistan maanta ah cod gaaraya konton iyo toddoba ku meelmariyey iyadoo baarlamankuna uu toddobaadkii hore ogolaaday xeerkan si qaanuunkan uu meelmar u noqdo waxa uu u baahan yahay oo keliya saxiixa madaxweynaha dalkaasi anjes duuba xeerkani waxa uu dembi ka dhigayaa in xasuuqii yahuudda loo geystay laga dhigo dhagar ay boolishku faleen amaba xeryaha geerida ee naasiga lagu magacaabo xeryaha geerida poland waxaa xusid mudan in gaboodfalladii ugu foosha xumaa ay ka dhaceen dalkaasi
calanka kuuriyada waqooyi ayaa laga dul suray xarumaha cayaartooyda orodada ee ka qaybgalaya cayaaraha olombikada ee ka dhici doona kuuriyada koofureed calanka ayaa bilaabay inuu ka dullusho xaafadaha ay ka dhacayaan cayaaraha olombikada khamiistan maanta ah ee magaalada martigelinaysa cayaarahaasi oo qiyaastii saddex iyo labaatan kilomitir u jirta caasimada sool maalin ka hor markii xaafadahaasi lagu qabtay xafladda furitaanka rasmiga ah galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada muqdisho dib u dhiska goobaha ku burbura qaraxyada argagixiso ee dadka badani ay ku dhintaan ayaa dadka magaalada dib u xusuusiya murugada iyo mashaqadii goobtaasi ka dhacday waxaa dhinaca kale ay astaan u noqdaan u adkaysiga dhibaatada iyo kasoo kabashada ee magaaladaasi goobaha dhibaatada ay ka dhacaan sanadkii lasoo dhaafay waa goobaha dhibaatada ay ka dhaceen sanadkii lasoo dhaafay waxaa ka mid a xaruntii degmada wadajir oo qarax ismiidaaminah uu burburiyey dad labaatan ku dhowna ay halkaasi ku dhinteen guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa maanta dhagax dhigay dibudhiska xaruntan waryaheena seynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
maamulka cusub ee gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay toddoba bilood kadib xarunta degmada wadajir oo burbur xoogan uu kasoo gaaray weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen bishii juun ee sanadkii hore kaa oo geystay khasaare ballaaran oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray xarunta degmada iyo dhismayaashii kaag dhowaa guddoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan oo tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in mar kale dib u dhis lagu bilaabo xarunta maamulka uu ku shaqayn lahaa ayaa dhanka kale xusay in dhibaatadii ka dhacday xarunta ay ku waayeen dad badan iyo mas-uuliyiin kaalin ku lahaa horumarka deegaanka qarax aada u weyn ayaa ka dhacay degmada qaraxaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac intaba khasaarahaasi naf iyo maal iyo burburka degmada waxaa xusid mudan oo maantaan u ducaynaynaa dhammaan intii ku waxyeelooday dhibkii ka dhacay degmada maanta runtii guddoomiye oo aan toddoba bilood kadib oo aan joogno dhagax dhigga xarunta degmada ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulsho weynta degmada wadajir in ay ilaashadaan ammaankooda ayna soo sheegaan dhagarqabayaasha diinta dadka iyo dalka dhibaataynaya kuna ciyaaraya horumarka bulshada xildhibaan cabduqaadir carrabow iyo senatar zamzam daahir maxamuud oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa horumar wanaagsan ku tilmaamay muddo kadib dib u dhiska xarunta degmada iyagoo ugu baaqa bulshada degmada inay ka shaqeeyaan nabadgelyada gacmo wada jir ay wax ku gooyaan ha laysla shaqeeya haddaan laysla shaqayn qof keligeed wax ma qaban karto borojektiyada horumarineeda waddankan ka maqan horumarka inaan u wada tafaxeedano oon u istaagno haweenka soomaaliyeed ayagaa wax bedelo ayagaa wax qabto haddana ayagaa laga rabaa waddanka inay badbaadiyaan oo horumarka ay ka qayb qaataan shalaysay usoo badbaadiyeen reer wada jir waxaan idin leenaha guulaysta iska qabta waxa duminayo xarumihiinna iyo guryihiinna haqabsanina soo sheega ammaankana ka wada shaqeeya maamulkiina degmada iyo kiina heer gobolna garab istaaga waxaan xasuustaa degmadaani in dhib badan laga soo maray ayna tahay degmadii dadka dhan kaaha u ahayd in badan aanan lagala qaxin ammaankeedana ayada isku tashata ee sugato waxaa mudan waxaa mahad mudan dadweynayaashii hore u soo maray una istaagay una dhaban adeegay inay degmadani u noqoto dadka soomaaliyeed ee degmooyinka kala degan inay u noqoto meel gabaada amba ay ku hoydaan ayagoo amni ka raadinaya maantana waxaa la marayaa degmo kasto inay maanta xur tahay guddoomiyaha gobolkahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriisow oo ugu dambeyntii dhagax dhigay xarunta degmada ayaa munaasabadda ka sheegay in dib u soo noolaynta xarumaha dowladda ee weerarada ku burburay si loogu shaqeeyo bulshada ay tusaale u tahay inaysan ka niyad jabin horumarka guud ahaan bulshada waxaan farxad weyn noo ah maamulka gobolka haddaan nahay inaan maanta u joogno xafladdan oo runtii aan ku dhagax dhigayno degmadii wadajir xafladdu qiimo badan bay leedahay waxa kow in dib loo soo nooleeyo loo dhiso xaruntii adeegga bulshada ee degmada wadajir oo ay iska lahaayeen shacabka labo inaan tusno kooxaha argagixisada wax kastay naga dumiyaan shacabku inuusan ka daalaynin inuu dib u dhisto horena u socdo waxaana marka hore u tacsiidaynaynaa dhammaan intii waxyeellada ku soo gaartay qaraxaas oo ujeeddadu ahayd in rajada shacabka laga baabi'iyo laakiin shacabka rajadiisa mid baaba'aysa ma aha mid argagax iyo qarax ku baaba'aya midna ma aha annaga ka dawlad ahaan oo dawladda hoose iyo maamulka gobolkaba waxaa naga go-an adeega inaan gaarsiinno shacabka u dhowayno xaruntaanna waa xarun u adeegaysa bulshada deegaanka bulshadana waxaan rabnaa inay xaruntooda xajistaan ka wada shaqaystaan si kastoo ay ahaato weerarkii xarunta degmada wadajir ka dhacay bishii juun ee sanadkii hore ayaa saameyntiisa iyo burburka uu geystay uu weli muuqdaa ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay weerarka in ka badan labaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu weeraray xarunta degmada wadajir oo xilligaasi uu shir ka socday saynab abukar maxamed v o a muqdisho
markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban inta badan dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka soomaaliya ayaa aad u dhalaydsan fursadaha shaqo ee la siiyo dadka qurbaha ka yimid ee ka bannaan dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan haddaba dhaliilahaasi ay soo jeedinayaan dhallinyarada wax ku baratay gudaha waddanka soomaaliya ma yihiin kuwa dhammaan lala wada qabo ama dadka qurbaha ka yimid ay la qabaan waxaana igala qaybgelayaa farxaan muuse cige oo ah iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya kana mida dadka qurbaha ka yimid ee ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi axmed siyaad oo loo yaqaan aasha waxna ku bartay gudaha dalka soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey farxaan muuse cige farxan waxaad ka mid tahay dadka qurbaha ka yimid ee fursadaha shaqo usoo doontay waddanka soomaaliya dhallinyaradii wax ku baratay waddankana aad bay idin dhaliilayaan ma tahay dhaliishaasi mid meesha ka muuqan daliishaasi horta waxaan ka horreysiisanaya assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed daafaha adduunka naga dhegaysanaysa v o eda waxaan leeyahay galab wanaagsan habeen wanaagsan wakhti walboo joogtiin arrintan haddaan usoo noqdo su-aashaada waxa weeyaan bili aadanka laba hooye wada dhashay baa isku hoodo ahayn ama isku ayaan ahayn haddii maanta aan ka gudubnay maaragtay argagixisadii ugucda meesha dhigatay ee dhallinyartayadii ubixayagii isticmaalay oo qoriga dabka lagu shidaya ka dhigatay haddaan ka soo takhallusnay oo la dhammeeyey in maanta weji kale lanoo sameeyo la yidhahdo qorbajoog iyo daljoog waxaasi nama maraan arrintaasina arrin lagu fikra maaha ka ku fikirayna waa mid qaldan ama maskaxdiisa dhan kale u socoto dagaal kale oo nagu furma uma baanin inaan iswalaashano aan iswalaalano laakiin dhaliisha idiin soo jeediye dhaliisha dee wax weeyaan standarka iyagu waxay ku bartaan ee lagu soo barbaariyey ee dalka burburkiisii aqal walba waxaa laga dhigtay jaamacad standar aan lahayn marka wax weeyaan tan hay heleen jaaniska qurbajoogtu laleeyahay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo maarata intaba laleeyahay wax weeyaan annaga waxaan u soo gundi xidhanay oon go-aan ku soo gaarnay ku kasti oo shaqo hagaagsanaya ku shaqa hoose haystaba inaan dalkayaga badbaadino ummaddayadana badbaadino oo ani dalkan martina kama noqon karo martina kama yihi qofna ugama abaal qaadanayo dalkan anaa u dhashay isla su-aashaas waxaan siinayaa cabdulaahi axmed siyaad bismillahi raxmaan raxiim marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan dhegaystayaasha iyo ustaad farxaan muuse cige iyo adiga dhammaan waa idin salaamaya ibahda v o a dhammaan salaan kadib dabcan wixii dee guud ahaan waxaa sharaxay ustaadkaa sharaxay lakin waxaan rabaa laba meel inaan ka fiiriyo horta waa sax cid cid muwaadin soomaaliyeed oo dhalasho soomaali ah leh ha u dhasho amba ha ku dhasho cid dalka marta ogayaha ma jirto laakiin laba baasabor ninka laka aan ku tagno aan ku tago laba baasabor dee qofku wuu yeelan karaa shaqadan waa la heli karaa laakiin anigu waxaan ka hadlayo waxa waaye amba aan dhallinyarta ku matalaayo arrinta ku saabsan in dhallinyartii dalka wax ku baratay doorkoodii siday tahay uusan uga uga muuqanin laamaha dowladda dhexdooda xagga shaqooyinka waana sabaynayaa ma rabo inaan yani cid gaara taarget saaro ma rabo inaan si gaara aan aan yani amba aan cid gaara carab dhabo tusaale ugu dhow waxa waaye amba heer gobol ha ahaato amba heer degmo ha ahaato amba heer wasaarad ha ahaato marka laga reebo dhanka ciidamada oo aan ognahay askarta badana inay yihiin qurbajoogdaljoogta inay yihiin marka laga reebo waaxaha hoose ee heer degmo wax ka hooseeya marka laga reebo intaas qurbajoog ma ogin bersentage ku yaraan karaa heer degmo marka la yidhaahdo waxa ka hoose waa gudoomi waaxed iyo gudoomiye laamada gudoomiye tabeelle iyo falar iyo tobantiriye risiin wixii ku koraykuwaas qurbajoog kuma aragno kuwaas qurbajoog kuma aragno ma aqaano iskala weynaya ma aqaano ciidamadana badanaa way jiraan hadda way soo bilowdeen laakiin kuma aragno waxa la yidhaahdo badanaa iyagana kuma aragno qurbajoog kuma aragno markaa saas leeyahay inaan colaadinayo ambaan dhibaataynaya ma ah laakiin mar in la sheego dhabta runta in la sheega nafirkeedu ayaa waxaa maamaha carbeed waxaa jirta rida naasi gaayatan laa tudrag yani qofka inaad qanciso waa wax hoyaal aan la gaarin marka waxa kugu jira asooma dhigtana ma ahan in lagu adeegsado erayada loo adeegsado dadkana la dagaalamo in lagu adeegsado ma ahan weji labaad lagu tilmaamo ma ah waxay tahay in waxay taha la sheego annagu dhallinyaraan nahay dalkana wax ku baranay waqtiga hadda aa badbaadada usoo kacdeen ka horaan joognay adinka waa utaagnayn waa ku mahadsantihiin waa soo taakulaynaysen waa laga yaabaa qaar cidda soo biilaya inay jiraan waa laga yaabaa qaar wax bixinaya wax baraya dadka inay jiraan laakiin shalay markaad aad dalku siduu ah aad ka maqnaydeen oo maanta ay yimaadeen waxaan ku aragnaa walaalahay markay xafiisyada fadhiisteen suudka meelaha suudka leh oo taygale ay fadhiisteen inay wacdeen dad dibadda jiro aysan dhihin yaa albaabka taagan taleefanadii aysan qabanaynin dadka dibadda joogay hebelow haa kii binunig aysan ciyaari jireen markay kaftamaayeen lagu kaftami jiray war markaa meel tago anaa meel ku geenaayo kii la diyaada laga bixinaa dibka jira marka ayaga la hesaabar wacdo dhib kalaa jiro intaas u gudbin intaas u gudbin hesaabar wacdaan dhib kalaa jiro isla xisaabta markuu tagana hadhow tii markuu xilka ka dego oo meel loo magacaabo ama uu gudan waayo ku ceebiyo dadka hortiisa ama uu laba asbuuc kadib arki maysa ninki intuu jiraa meeshii u laabtay kabanka hore ka shaqeynaya farxan dhaliiraas ma jirtaa inaad markii xilkiba weysan haddana aada hore u carartaa cabdilaahi oo dalka aada danka lahayn cabdilaahi wuu mahadsan yahay walaalkay intaa uu sheegay waxa weeyaan qof gardiid waa la diid marka garta waan qaadanaynaa siduu isaguba u qaataan anna u qaadanaya mase meeshan dalkani gorgortan meel mayd ama qof xanuunsanaya oo sarir jiifa in lagu dul gorgortamo la yidhaahdo anaa sidan yeelaya anaa sidan yeelaya looma baahna dalkani maanta wuxuu u baahan yahay badbaado shaqooyinka markaa heshaan oo shaqada shaqada wasaarada aada heshaan ma wacdan qurbaha maya eeg taasi waa qof iyo shakhsiyaddii mase waxa weyaan waxii saxa inaan ka hadlo warka been fakatay run ma gaadha layidhi waa soomaaliya maanta waa waa la samatabixin bay ku jirtaa ninkan walaalkay cabdulaahi ee sheegaya leh nin baa telefon loo dirayaayo bulburuuf baa la qaadanaya bini aadanka kala yaa dowladnimada yaa leh sidaa dowladnimada dhallinyarta wax ku baratay standarkeygii weli ma joogaan sababtoo wax weyaan maya injiroyaa wax baray standardka maanta waa kan iminka loo fadhiyo inaa manhajkii la mideeyo ina jaamacaddii ummadda la soo ceshay waa kala soo ceshay wixii marka wax weyan ragganise wax weeyaan lafow dhagax bay ku barteen maya maaha no no anigu waan qadarinayaa oo siday dhibta iyo halaagii iyo kala orarkii ay wax ku barteen ay u soo dhabar adeegaan welibana waalidkoogii intii ka dhimatay intii u noolba ayaan mahad uga celinayna dhallinyartani dalkani iyaga maya dhallinyartani iniga mustaqbalkii war waxaad sheegaysaa madaxweynihii ka horreeyey qurba joog bu ahaa xasan sheekh dalkuu joogay maya de anima garanamidaan ku dhahdo basaboor iyo dibad buu joogaa looma baana war dalkan ninkii waxqaban karaa labaatan ilma adeer ruma oo guri ka soo wada toosay ama qurba joog haadan ama daljoog haadan oo wada shaqayn karaya oo dalkan samadabicinaya waa loo baahan jaanis maadna siina tankaas oo isku guri joogta kuwa dibadda jooga jaanis siisa kuwa gudaha jooga jaanis mana siin midda gud midda kale laba rabaa laba arrimaan rabaa inaan ka hadlo mid waxa waa midda standardka waxbarashada uu ustaadka sheegay taas dabcan horta haddaan dhahno waa gaarnay rag isbaash waxaa hor isnuugtay ayaguna haddii heeraa waa gaarnay ay leeyihiin waxaa ognahay nin gudaha dibadda inta qurbaha xamar waxbarasho uga baxay ninkaas inaan hadda magaalada dhaama rabo qurbahu tegey wuu kusoo masalifay wuu soo laabtay xamaru jaamacad kaga baxay jaamacadda xamar uu kaga baxo maanta xil ku haayaa tii dibaddana wuxuu kaga baxay gaar asagoo sanadka u dambeeyey maraayo yuu boga ku fashilma yani kaas hadda maxaan cudurdaarsanayna ma dhehayna qurbajoog baan ku xarina waa maya marka kii dibad wax ku bartana soomaali u bartay kii gudaha wax ku bartana soomaali u bartay anu ma raba inaan kala fadilo
laakiinqibrad soo ma dheero khibradu ma ku imaado khibradu ku imaado wax soo barta waxbarashada waxbarashada cilmi kasto axmed cilmi kasto la soo bartaa waxbarashada kuma xirno yani khibradda waxaa jira ninka farsamayaqaanka ah iyo kan jaamacadda injineerka midka ku dhis dhismaha bulkeedka si loo dhisa ku bartay oo barabti ku bartay iyo kan jaamacadda ku soo bartay haddii isku maalin meel la geeya iyadoo weli oo waxbarin waxaa active noqonaya kan barabtiga haysta annagu wax badan barabti u joogni dalkan u joognay haddana uma ordoono nimanka cariiri kuma hayno ayagiiyo haddana waxa fakala'naaba bahasha maxaa usoo doonateen uga fakala'nahay ha ahaato tan standardka waxbarashada standardka waxbarashada uu ka hadlaayo lagu cayaaray waxa waxbaree maamulada keena ee waxbarashada naftirkeeda furaay waa qurbajoog asigaas eeday ayagaa eedaysan qurbajoogtu wax keenay nimankii wax shalay dibad markay kasoo laabteen meesha yimid jaamacadii fureen annagu ka baxna hadda haddii ay waxay wadaan been ay ahaayeen cilmiga soo barteena beena cilmigeedii awow una cabdulaahi cabdulaahi waa taasi waa rune waxa weeye war caanadaatay dabadood la qabay marka hore ku dalka maya dalkani wuxuu u baahan yahay samata bixin qalbigeena ha isku furno dalkan soomaaliya way naga badan yahay khayraadkiisu way naga badan yahay anigu waxaan leeyahay arrintani meel fiican bay inoo socotaa ragganna waxa weeyaan khayraadka dalka wuu inaga badan yahay dalkani maba dhaqaaqinba weli ma dhaqaaqinba waxa weeyaan waa sanad weli ma gaarin xukuumadani marka xukuumadani sawirkan inoo muuqda ee ilaahay inoo dhabeeyo waa hawshii waa lagu jiraa waa ka dariiqeygii aan socone inaan muwaafaqada aan aqballo oon ilaahay barino oon gacmaha isqabsanaa ka fiican intaan waran waran ku taagan leeyahay waa maasantahay waxaan rabaa saddex arrin saddex arrin marraa ka hadlo mid waa midda ugu horreysa oo marow koox magaceed sheegay wuxuu weji labaad in la sameeya lama rabo waxay noqonaya taas target in anagu ka soo warbajoog iyo iyo iyo galjoog sooma ha mid waa taas midna wuxuu ugu soo midna wuxuu ugu soo celshay intaan u gudbin midna wuxuu ugu soo celshay hadda dawladdu wayna ugu filantay xukuumaddu anagu dawladdan dacwo ma qabo xukuumaddan dacwo ma qabano anagu dhallinyarada dalka joogtaan nahay inaan doodno maanta meeshan wada joognana weliga inaan sida ku heen wargeysa laga doodi jiray haddaa xustid xogdoon iyo xogaa laga doodi jiray abwaana isu gabi jireen yacni hor afrika waktigaasa la doodaayay dooda weliga inaan wadne waxa xunka oo wax samaynayana adna kuma matalo adna ima matalo anaa ninka wanaag sameeyaan matalo tan doodda marka labada wadaga dhexaysa waxaan ku leeyahay marka sida guud ani dhallinyarada soomaaliyeed ama dibad ha joogaan ama dal ha joogaan waa mahadsan yihiin laakiin waa sax inuu ugu dhaliilo maanta inaan u doodo dhalinyarta daljoogahayadoo shaqada xoogaa culays ka saaran yahay sababtoo ayagaan midnimo haysan ayagaan guddi lahayn ayagaan midoobin qurbajoogtu waa kana wuxuu leeyahay innagaa ku tashanay inaan dalka ku tagno difaacno ayaga qurbajoog guddiga samaysteen marka qurbajoogta dhalinyarta waxaan leeyahay anoon hadda colaadda uu iga muujiyo aanan qabin oon dowladdiina kasoo horjeedin dadna mucaaradaynin daljoogay markaasa in la tashtay si guud tashtan leeyahay si guud ha la wada waaya aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen farxaan muuse cige oo ah iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya kala mid a dadka qurbaha ka soo laabtay iyo cabdulaahi axmed siyaad oo ah iyo cabdulaahi axmed siyaad oo loo yaqaan caashaa kala mid a dhalinta wax ku baratay gudaha wadanka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaaan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho ayuu kusoo diyaariyey waxaana kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeenna weyddiiya dhakhtarka waxaynu uga hadlayno qaar ka mida xanuunnada afka iyo ilkaha ku dhaca waxaana marti igu ah dhaktar cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo qaabilsan xanuunnadaasi dhaktar cabdulqaadir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa soomaalidu ay u taqaano yiridka oo keena in afka uu ka dhiibo qofka
horta waxa weeye in dadka mujtamaceena hal arrin ayaa ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weeye qofku hadduu inta dhakhtar u yimaado uu yidhaahdo waxaas cudur ou sheegay magaciisa dhakhtarka wuu ku wareerayaa waxaa fiican qofku inuu calaamad sheego haddii uu qofku yidhaahdo malaria haysa dhakhtarka wuxuu noqon inuu yidhahdo daawo malaria lagu qoraa marka mujtamacna wuxuu u baahan yahay inay sheegaan calaamad ay dhahaan waxaanaan isku arka madax xanuun lafa xanuun ilka dhiig wax inuu sheego waayo yiridka qofba si u sharaxa qofba si u sheegana marka isku soo wada kooba haddii aan dhahna afka dhiiga qofka haddii afka uu dhiigayo afku inuu dhiigo waxaa keeni karaa saddex walxaato midkood unbaa keena kow in ay jug ku dhacdo oo ay trooma tahay waa macquul waa sax inuu afka dhiigo labo in cudurkan halista ah ee kaarsinoomadao kaleeto haddii uu ku dhaco isagana waa sax wuu dhiigayaa midda soo saddexays waxa waaye gingivites oo mujtamacun u badan yahay gingivites waxa waaye waa ciridkaa bukanaya ciridku markuu bukado wuu bararayaa haddii uu bararana waxaa imaanaysa inuu dhiigo afki dhiiggaas micnihiis waxa waaye calaamad waaye waa waa afka waa la soo galay ha la daaweeyo haddii aan wakhtigeeda lagu daaweyn ama wakhti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno ama stage saddexaad uu u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin ergeyo fayow inuu bannaanka yimaado marka afku inuu dhiigo saddexaas walxaataa keenta midda oo mujtamaceen ugu badan yahana waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto waa middaas waaye marka jinjafitsa loo yaqaana waa cirad bukashadaas waaye arrinta yacni soo labayso oo waxa waaye afka inuu dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarka yihiin ama tabargalka yihiin oo kaleeto hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qayb ka yihiin inuu ciradkii ou bararo ama uu dhiig ou keeno doctoorka waxaa weydiin lahaa ilkaha la xirayo ma dhib bay u keeni karaan qofka taasa jeclaala inag weydiiyo horta ilkaha waxaa loo raadinaa waa qurux ama aan idhaahdo yani ilkaha in boseshinkooda lagu soo celisho xiritaankan wuxuu u baahan yahay adkaysi keli ah adkaysigaas micnihiis waxa waaye ilkaha in la jiido jiididaas waxay keenaysaa in iliga boseshinkiisa laga dhaqaajiyo haddii marka qofka uu dhakhtar fiican helo marna waxba ka dhibi mayso laakiin wuxuu keeni karaa in qaab fiican ilkii hadday dhaadhaaraayeen ay gaagaabtaan hadday qalqaloocnaayeen inay toosaan yacni ilkuhu iyagu xor ma ahan macnaa hadda sida laga dhigo waa laanta geedkao kaleeto waay laanta geedka hadba meeshaan u jeedino ayay u jeesanaysaa wuxuu ilaalinaa siligu alignmentiga ama ilkaha laynka ku ilaalinaa laakiin shaqada waxa wadaahu waa cayngeri ama lastiig lagu xiraayo loo yaqaano bowerjin kaasoo haddii la waayo bowerjinkaas shaqa ma soconayso laakiin ilkaha in la quruxsado oo qofku isku yacni iligii qalloocan la toosiyo wax wanaagsan weeye waxna ma dhibayso cudurna ma keenayso caafimaad darro gooniyana ma keenayso bismi llahi raxmaan raxiim magacayga waa axmed ashur geedi doctoorka waxaan weydiin lahaa farqiga u dhexeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka cadayga caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha warbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu kala sikinayo ama uu meelo dulduleela ah u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku haynaa in qofka ku cadaysada daawada haddii uu joojiyo uu af ur uu dareemayo waa su-aal ka turjumaysa mujtamaceenna iyo waxay aaminsan yihiin burushka iyo cadayga caadiga waxaan u kala qaadan marna waxaan ka fiirinaynaa xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirinaynaa xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha haddaan ka fiirino waxaa loo baahan yahay daawo kasta oo qofka loo qoraayo dhakhtarka wuxuu inuu ka fiirsho economically qofkan ma awooda waad sheegaan ma gadan karaa available ma taho meel kasta ma laga heli karaa laakiin fiicnaan iyo caafimaad haddaan ka fiirino waxaa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababaynayaa daawadan waxay ka kooban tahay antiseptic ku jira horta waxyaala antiseptic ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kaleetaa ku jirta ee burushku haddii qofka oo la tuso hal mar sida lagu cadaysanayo asaga waxaan ma aqbalaayo oo cada kale maba yeelaayo waayo asaga wuxuu dhexgeli ogyahay ilkaha dhexdooda ilkuhu waa deris oo midba midda kale ku dheganta marka meelaha si ay wasaqd uga baxdo burushka ugu fiican oo burushku uu dhexgelayaa laakiin cadaga kaleetu uu dul marayaa marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxaa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawi u tahay intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu marti igu ahaa toddobaadkan dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunnada afka iyo ilkaha intaan mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo
daandurey iyo xubintii dhakhtarka weydii aannu intaa kaga nimaadno markanna waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa saynab labadhagax badin caloolyow iyo codkii saynab laba dhagax waxa ay gebagabo u yihiin idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen caashacuudi anigoo ah jacfar kuukay intaannu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo